bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhugunsidayaal meelol bisiroogdan wayba hawada siin kuleyna maalin faylaa ka dhowaada barnaamijkii bandhiga dhugunsadayaal barnaamijka bandhiga iyo ka bedeli doona barnaamij gaare oo doode oo ku saabsan haweenkii kaqeyb waa ka qeybgalowka siyaasada dalka soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeeda dhugunsadayaal doodaas iyo barnaamijka ee bandhiga kabedeli doogna way banaa marti-inka ahaa asxaab oo shalay aamine cabdikariin maxamed faadamo armiya cabdulaahi saas oo kale aadan macalin cabdiraxmaan shaatilan kasow gudoomiyaga dhalinyarada gobolka baay iyo sacadiye xasan ibraahim oo ku mid ah ee gabdho ka nool magaalada baydhabo doodaya iyo kula qeyb gala doonaan markali barnaamijka dhugunsadayaal waybauna doodanku ka hadalaana haddii mar kale siin xasuusi ka qaybgalka haweenka siyaasadda waa haweenkii ka qaybgalka siyaasadda dalka dhugunsadayaal barnaamijka anti hawada kasii jira cabdinaasir axmed madow iyo farsamay doonaan oo shugranasina dareersii doonta haddii mar kale siin xasuusi wayba barnaamijka martiinka ah aamine cabdikariin maxamed hokayaga dhalinyarada gobolka baay faadamo armiya cabdulaahi aadan macalin cabdiraxmaan shaatilan kasow gudoomiyaga dhalinyarada gobolka baay iyo sacadiye xasan ibraahim oo ku mid ah ee gabdho ka nool magaalada baydhabo barnaamijkiiyo horeen gudagalaana antii su-aalo on gudagalna way baa hadhawaayaya martada barnaamijka si wada jir ahsiin ka dhawaaya barnaamijka
eedaa mahadsanta
eedaan ka dhawo eedaan ka dhawo mashuki eedaa mahadsanta radio wasan iyo dhammaan shaqaalaha radio wasan iyo adoo daadiyaas barnaamijka imaanagaan
waayahay dhammaantiin ununa siin mahadnagaana waktiga ee isngagiriidan ee ku qaybgalowka barnaamijka ee barnaamijka inta badan ee doodyu ee su-aalo iyo sandhax dhika doona oo isin ee ku dhiibado doontaan fikradan iyo wali aragti ah ee su-aalan ka horeytan way baasiyaya aamina cabdikariin maxamed oo ee xogayaga dhalinyarada gobolka baay ee aamina ee gabdho waktigan ee ka nool soomaaliya gaar ahaan koonfur galbeed ee eyina ahaano ee jeel siyaasada dalka
bismillaah asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu shukri eedeedaan mahadsanta runtii su-aal eed muhiima ee in weydiday mayba erg hore haa eyinta gabdho siyaasad an firfircoon waayo xilo mayba jaro jartay siyaasada gabdho eed eed an ku obsado jareen aqabado badanna ku haysatay laakiin hadda eedaan ka firfircoonin waana eedana diyaaranka iyo inay ku qayb qaadadaan
waayahay faadamo armiya cabdulaahi isla su-aala faadama gabdho waktigan diyaarsan yana siyaasadda
shukri eedaa mahadsanta su-aal su-aal eed muhiimun ew may ertayhin gabro an diyaarsanyiina intii oo siyaasadda hadda u qayb galan may er kornehan gabro ndiyaarsanyiin weliba mayba ndiyaarsanyiinaha xadkida fadaay yarogan maybaba jarjartay waktiya eedan adag oo gabro inin saamaxaan xataa intii ku fikiran intii siyaasad u qayb qalan laakiin hadda jawiga eedan ku bedelanye war badan isbedeleen may er kornay hadda gabro eedan ka diyaarsanyiin siyaasad u qayb qaadan waayahay shaati isla su-aalaas aragtida adina maadaama guddoomiya dhalinyarada gobolka baay ad eta dhalinyaradana ada hogaamiya ayta gabdho kuwada jaraan gabdho iyinahaanoon diyaarsan siyaasadda
bismillahi raxmaan raxiim shukri marlamaad ciidan mahadsanta haa sababta wali arka korne muddaha talakurooga lamada kun tuman iyo sideedii afartii shantii ilaa litii maylerahayso gibro oo ka dhiirido siyaasad ama kulamo ku qayb qaadado ama barnaamijyo noocaasee ka fikiro ma jarna laakiin mayla raayayso weli dareemase ini hata dhaqdhaqaaq xoogan jara dhinaca oo bilaanta weliba iyo oo mayla raayayso dad badan oo uun ogna eraana dhiirigeliyaalka gabrow eedan maasantiin
saadiyasiya
asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhammaan waliba salaamay raadiyo warsan shaqaalaha warsan ee raadiyo warsan tan kale eedyada maasantu shukriyey haa siyaasad ere bilaanto u qeybka ha ugu qorto maweeli horay waa bilaanto eeda micnaha fahamka ku yaraay laakiin hadday gadaal damb waliba eed iyada meelaraasiisheeda fahamsho iyo iidan ku qeybka adu kala meelaraasiisha diyaara iyo haddii waliga ku bilaawada in iidan qaado karo waayahay shaati ee wacyigelinka filan helaayana gabdho
anhegey haa ini dadka bersheegarnaa ku yaaba laakiin anhegey haa walaan haa an lahaa wacyigelin inta ku badan hooblka suubi ini wala dhambiyo noogaadadanba obsidiya gabaan marka eeda mayla raayusa hata bahlanka dhajaran iyo oo hata xildhibaanada kumid ayin wasiirada kumid ayin mayla raayusa dhalinyarada kumid ayin iyo weliba haddana dadkanka firfircoon maasha allah ka faanana yow gabroogaana marka saas dartiya weli lahaa an hoobo inta la dhaafsi ama mayla raayus uniyo lugaas la gala doonaa saasaan u lahaa waayahay amana dikaringasiye amana wacyigelin siinka filan helaasana sisingaan ku muuqatan siyaasada
runtii shukriyey maya waayo hadda iyo oo wacyigelinka filan helna yaa gabro runtii iyo la isxilqaamahayana asmuujiyahayaan n haddii oo wacyigelinka filanka filan iyo helo lahaayeenna may aaminsanaa ini oo sida shaata baninku qayli shaata iyo dad badan lamid ah baninku obsi qaban obsidiona sidan bilaawatiyo haddii ilaahay ero mayna rajeeyo ini un ku guulaysado doona marka wacyigelin iyo filan mahaysana laakiin wedna ma ku fidhiyahayn weli waayahay faada may ka daran lahayd dhinaga wacyigelintan
shukriye inta ina muuqato waayadii hore horta hadda iidan inkuruunye wacyiga iidan korori gabruu may baba taawayaase intii dhiirigeliyaaliyo inis ay iskaawayaan oo wal badan isku taageerayaan may baba meelo ku maqana inta badan duurkii ooyo bulshada ka lahaayeen markan may baba faylahaada faday intii oo dadaalada haddii ogadaan lala garab gala laka dhiirigeliye siyo ndeeran meel laku fado intiyo deeran
saadii iyo siye saadii haweenka ku qeyb galaayana siyaasadda
haa ku qeyb galaaya wayba iyoba hadda siyaasad eedyada ku qeyb qaado karaan balse meel araysiin sheegada bilaanta baa la yasay wal oo meel araysiin jarna laka dhikay la bahdilay ma siyaasadda ku qayb qaado karan tii oo meel arays bilaanta badan oo wal fahamsama jaran micnaha taas darsi u qaado karan markasta aan ku qayb galahaya
way baan ku qayb galayan way baa siyaasadda marka horta marka horeba micnaha bilaan horta iyo baan nu ku ogolayn in siyaasad dagala laakiin way baan ku qayb qaado karano wada badeedaha mar koran
waayahay shaatiasi shaati haweenka sida an ku qeyb galaayaan siyaasadda
sidaan ku qayb galaayaan aan weli fahmayay yani siyaasadda hata jarta gaabme aan ku qayb galaayaan oo aan ku mid nagaraayaan saasaan fahmayaan marka xaqiiqdii hata waqti hadarka kan way horta horta siyaasadda soomaaliba weli waa ahaa siyaasad oo odayaalka iyo qabiilka galanta ka hayo siyaasadda dhinaca sal ku maamula gabro hadda ka beeri siyaasadda kumid ee dad oo odayga sheeni ama mayl raayuso qabiilka sheeniyo dadka hata kumid ee marka dadka hata rajeeyaan intii lan yocod dhiil ku deerow wala in badan taa inay saas ka kooyaan laakiin dadka hata kumid ee qaabka saka kooyan aan weliba mayl raayuso dadka oo wali eedanka jare gabro mar badanna sheegi meelo badanna ku ka hadali adduunyada mar walbiya si mayla raayus technology horle la helo xadaaradiina sii badadaas waxyaabo oo lan arag jarna yalla arage arat markaan si fikira lanku dhalinyare ahaa laakiin mayla raayus dad badan oo waaya aragsanna roogan odayaalkaana dad badan asla fadheeni sanadwama hadda demba bilaanta sadiyo wadan hooba dhinigo lagu fiiriyoon faylata hoob dhinigo lagu fiiriyoon idan honta ini wacyigelintiyo dhiniga hata kuqiib galaasana siyaasada lay la bedelo idoogin ma roogdana laka bedelo ka faylata wacyigelintiyo iniyo ido roogan mayle raayus waajibaadkii lanka talagaday gududan wayla ku yaabeeta oo ka hadal haysaday siyaaditi tiyaba haqooda waayti ini hatana siyaasad goorta dadanka jar marka lan idis ba ku adkaado waay i wadaaje i walaaje ba ku adkaado waay iyo walku yaatan qoorta kinga jaro siyaasada fadeed dadle marka aan wali qabe in la wacyi geliyo bilaanta aragtada aan qabo wahan la wacyi geliyo idoo i roogan horta gibrogan wala sharaf kaleena in idiye roogda meele la ku qor qaba masuuliyadii laga saaranta saasa horta eedan fayl hoob lidiid hatan wali faylaha maamulada hoose aan gibroom di erayaan agaasimo mahaysana mahaysana gudoomiyaal dhalinyara mahaysana mahaysana meel raayus shaqaale kale oo xafiisiya mahaysana madiyo erayaan okay idan jeele laakiin markii oo adadi wasiir ogolaan la ogolaadi wasiir la sheeni la ogolaadi xildhibaan la sheeni kadib ma kigde meel raayus inuu madaxweynaha absanadkan ama meel raayusin la qabsan ama meel raayus walku wiin kala bakoyan reed anti meelo la deeri faday maag dagaal bilaami megal aan dhii faday aan walay qaba ini gabro loo ay giri laakiin idoo jol laga ay giri si on rogan ila ma sinti waya amna abdi karin si aman la qabtay ee fig aragtidaas
ee malaqaw waayo en shaati runtii adalshay may aragaas ini oo nay durahay wacyigelinhayso idoo shuruuyen yes wacyigelin na idisro wacyigelin bambaahanba ana ma erfay wacyigelin hayso idoo haya ku kaajo siyaasad ku qayb galeen ini wadanka walna kaleeyin ogaadeen ini walna qabsado koran is ogaadeen bilaanta waayo bilaanta sun ogna laf dhawarta bulshadu may eraasa soomaali en misaar madin manshe oodo mawar kale ooda bilaan may aaminsana ana ini iyo idiyana iyadoo dhagdaas siyaasadan ku qayb qaadadaas geedka bilaa malaayin oo may jiraan oo gabdhe oo magal corona ay jiraan muhiim ah in aad magal haato muhiim ah in aad bilaan haato qofka bini'aadanka shiibkiisu in samaysiiya marwar muhiim ah bini'aadanka ilaahay karaameey qof qof geedka ku sareeyona ma jira bilaa in magal gintaana ma singna laakiin xaquuq ahaan marka leer yani xaqalata usin xaqalay aan ma aaminsanay in hay wacgeliyoy idii hay roogdoy maka aaminsanay hay wacgeliyoy hay dareensiyoy muwaadinimada wadansha inii wadansha walna ka taro korta walna ka kordhii korta yaan walna ka qabsado korta hay dareensiyoy qaban iyadana maasinta waayahay wayba siyay faadama armiya faadama sidee haweenka aan ku qayb gali koran siyaasada dalka idan maadsantay intaan qodobka saynin galna qodoba ayaa adiikan hadaro ku hadalay ma erayham gabro may baba aan baahanyinaha wacyigelin eh intiyo gurisholka naga horta fikradda ka ixtiraamanta idan waxsanta laakiin mayba madu sida ley hadhowtii maylaku yaabahan gabro silnisla dareer intii oo madagasla galmageli bilaan oo xilalka sarsara lasla diira horta xilalka sarsara migil ma ka kooban migilna ma leh gooni ahaanna usmiin leh ma ewal us hadhowti inti un ka qabsano oo kala dagaalno oo meelo dhib ku dhiyo oo us may babataawayaasihan sidalin sawir intii eta wal migilkas shidee sabar loogan ka qoranta fikirka si iidan qaldinya bulshada walaalku wacyigeliy unan baahano may baba aan baahana inti bulshada baradan مجلكي بلانتي انت مواطنين جنين ايه ودن كواد دلدين حقوق واجبات سمن صارا دستورك هرتسم كسمين إلهي هرتسم كسمين ان مدون ان موضوع سين تسير عسية ان سؤالها بان هنغل هاوينكا
haweenka ahaantin sida aan ku qayb gal kortan siyaasadda een abaayo su'aal ee muhiim ah een haween ahaan siyaasadda ma baan qayb gal kornayn un may fadaanah meel hoosaa ku bilaaw meel hoosaa ku bilaawan madaanka lahaa xilalka hoose hoose ma ka jeed mayba ka jeedahan tarbiyad may ka jeedahan owlaada sida liin koriyo may fadaanahan megalkii bilaanta isku mid inta liin kori xuquuqdiyo i waajibaad joolaha dareensi idlaha ku dhisa gabar hadhowta haniinbana gabar aan inis aragaas intii xilan qobda korna bulshada walahan ka kordhii korna oo idlay ka koobanta intii haniinka banay fadaan may fadaanahan gabar oo inis aragaasa qof dhammaystiran intii eta muwaadin eta bulshadii nigalka kaalinta isku leeyahiin kaleta xuquuqdiiha dhowtaa guddaasa waajibaadkeena fuliyaasa idaa mahadsanta waayahay sacdi adin meeka daran lahayd
dhinaca oogeedyada masanto fikri tan oo su-aalo oo siyaasadda seen ku qayb gali kartaan oo meelaha bilaanta seen ku qayb gali kartaan xirti wayba dhinac walba micnaha ku qayb gali karto bilaamayd bila eedeedan ku qayb gali karto siyaasadda tan ada sheegtay oo hadda dada seen ku qayb qaadan karto waybaan ku qayb qaadatay bilaa imigel micnaha maadaama ilaahay ansigna micnaha ay sheegada ilaahay bel lama ka dhigay xuquuqdii micnaha isku mid ahayna laakiin bini-aadamnimada dhinaca diiniyan waan inay sheegtay oo dhinaca waxbarashada ahaan dhinaca sheegada xuquuq ahaan kawada siinin taas micnaha wal erfaday bilaameyd hooba in sheegada iyo ahaansho fikrada wali jirtee bulshada oo dhalinyar ahaan oo wali jirtee oo iswacyigeliyaayan iniskooyayaan fikrada isdhaafsadaayaan taas meel rays insha walbadan isku fahamsiyaayaan gabdhan haddii meel iniska kooyaan wacyigelin badan iyo suubiyaan micnaha iyoona meel rays doorkaas iyo ku hadalaayaan wali beeradalaay iida iida ku qayb godatan dhinac kasta ku waayahay wayseeya aamana cabdikarin aamana may eta muhiimadiisan siin kaletantiisin ku qayb galan siyaasadda
runtii muhiimad eedeedan wiin lata waayo mayba ogaadana markuun siyaasad ku qayb galna hadda markeeda idin rogdo walbadan walbadan aad xaquuqin lahaytiya hoomaqon walbadan aad islata alla ilaah midun makala korto cariiriya lakulumaata amaskale aad islata yaa fashal baradaasa tan lamaad maybak ogaada se markeed siyaasadda aad qayb ku ato inaad muwaadin ato markaasa nis aqoonsadaas ini aad may nis aqoonsadaas ee wadanka wal ha kordhii karto nis aqoonsadaas ini aad may nis aqoonsadaas se aad qof dhamaystiran aad ato qof wal habaradi runtii makafayl inuu is idrooga makafayl inuu is jaariyaad haada makafayl inuu is mar walba la adoonsado qofka xaquuqaley xaqaley may muhiim ah ini oo xaquuqdis hela xaqshayna hela qof walba xaqu bilaab ilaa iyo cunuga marka markaasiyati isu dhaladow ilaa iyo is eighteen years ha ku diirow mayba xaquuqdis iyo waajibaadkay saarana ee familka markaasiyati isku dhalada after eighteen years marka cunugaas diiro mayba muhiim ah ini is wadankii markaasiyati xaquuqda isku lahaayna barada usiin xaquuqshay xaqshayn ha dhacsado muhiim ah muhiiman ah keliya ini bilaanlay siyaasadda lagu reego magalay ku qayb qaado runtii may aragaas hadda meelo oo shaqada camal ini oo boqolkiiba siyeeti sagaal magalay priority dhigsiyow xilal sarsare may aragaas oo gibirta qabado korto qof magal ee lan dhiibe حتى ما لك يا مجالك مركز لين يو إن أقوان تسهر عن لهين يس قفتون إن هيومن واي أدين هيومن أت ولا هبرت يعني ولا هبرت ناي ما تلك قال يعني ناي ما تلك أشين ناي ما تلك قال إن سام واي إلهي أجدسنا سامك أيين إن تيدي كلا ما مهم أهم رول برت قفت إنيس أجو أجاد بنا أدين نمد هيل كوس كتير إنيس أجاد مهم إيه إن أو مرول بلا أد بلان ليب أتا هان مي قوداس أد بلان ليب أتا ما ولا قوبري أد بلان ليب أتا waa walaagasiitii before isa waa may bahaayeen qarniyadii hor yahaayeen bahdilaadaas hadda dheeri jirtay laakiin hadda ma in muuqate two thousand thirteenkii abto hadda nineteenkan laka jiro ini oo walbadan isbedeleen walbadanna la ogaaday ini oo bilaan walqobsida kortona la ogaaday bilaanta runtii waa bahdilaay magaalka hadda markii bilaana walqobsadaan iyo iraan amiskala siyaasada ku qayb qaadaan iraan meel walba horta iska taftafaayo jirta siyaasadda hadda xoog laas labada saarahay laakiin siyaasad sideed yelame meelal badan oo dulbileed badan jira oo bilaantii magaalka inta badan isu korkooyayaan intaaseetina yoon isreebahayaan magaalka runtii magaalka horta walba manin ogol un markuun bilaan ina magaalka walba manin ogol intaanba xoogan iyo ad adeegan iyo maduna nooyaabiya nanincodeyahay maahine xitaa dastuurkii boqolkiiba soddonkii una naniisi ya ilaa hadda fara nay kala jaraan nay binaan cadaan ay kuwaawayabsangna ان اي بقول كا صدن كاس لاني رابي انا ما يبفض فضنا انه انا بقول كيب صدن ما دام انا هذا هاي صدن كاس انا مدح بنان اي لاين قدمنا عنك انا اللي كوي فني ان هذا ما مهم شيء مرتين مرتين دقنا عسر كان سمع اني هذا لكن بالله ولكن لما استراد الكويس وان بقول كيب تضوات ان بقول كيب قنطم هدير هدير في سد العين لكن صدن كيب الا هذا ساعات ام وايسمنا مركه ما يقعد فني ونادك سياسيين amiskale rajo meel walba roogan siyaasad leh ma ganacsi leh haadii shaqo leh haadii siyaasad leh haadii bilaanti walaasho in la madax binaanay iyadan mahadsanta
faadumaya isla su-aalan layu ma-ata muhiimada iyo sinlatantii sinka haween ahaan ha ku muuqataan ee siyaasadda ama ku qeyb galaan
iyadaa mahadsanta meybaba jeeraana horta arrimo muhiim ee ta inti la caddaayo oo lisla faham na walba muhiim ee ta arrimo waasemay ku mid ahaa madii hada laleeye siyaasadda ku qayb galaasana waysiin ogoliya sida weelasana madii laleeye baskeelha iyo ansaxnayn asalkii ansaxnayn asalkii ohaay intii oo una dhan bini-aadin ena oo isku mid ena xuquuq isku mid iyo waajibaad isku mid ena saarinye ilaahay aroosmiisa isku midan ena bini-aadinkana saas isku midan ayin madi gabrito hadda maybaba eed walinku xumaada ahaa una oo hadda qarnigii oo kooiyi labaatanaad ka jarno gabagabadiis inti una ku hadalna geedka haweenka siyaasad wayn ogolyaa imayn ogolo wal eed oo ninku xumaado wal eed ninku xumaado haweenka inti bini-aadin ayin bashar ayin kumanaan sanahan halgamaayan siyo cadaayaan may lahamoodayn waqti la duugu jaray gabarta badildal may lahamooday waqti dhaxaliin diidi jaray may lahamoodayihiin dhibaatooyin iyo dambana oo un haddana haysadan hatala daal dhacahayn nasiib dareedan weyn una haysto may ku mid ahaa mawduucuna geeka intaan fadhiina hooba la ogaado faday oo laiska raha faday oo sida saxda eba intii gabartun mitlaha mitla ay shakhs qof kasta lamid ata oo mujtamaca ku mid eh من كست والأسهال انتهى له عثمانا ويا حق لتا والبرش حق لتا ما حق لتا انتي نولي قعامية كديرت ما حق لتا انتي شقي سيدو كرتا سياسة قاب قال كرتا أظن من بني آدم إحر إو أنول الضريرو كيان لي لان أو حقوق لسليمو ويديوم إيه حق شي أولا أن لتا مركي بني آدم هكوالي حق شهلي لنبو مكتوغسا walaahan hadda markasta dagaal aan ka jarno markoo tuugano marka hoogano bointia lasiin qoonti la siinsii soddona la siinsii kontona la siin tomona la siinsii walaagii bool un nala hayne oo oo hadda kureelahaniin weydii haylinka weli walaahan un laku hadalahay uni isku leh ana bini aadinga ahaa shukriye qof nooloo kiilasamaga ahaa inta adaletayaa lahaa haan wala liska haysado wal eed oo liin ku xishoodo marka laku gudubo eedan rajeeya ana
inta shaatanin gudubna sacdiya siye ee sacdiya adina may ka dara lahaytay muhiimadda sinlataantii ku qeyb galaan siyaasadda muhiimid bismillaahi eedaas salaamada shukriye micnaha wala eran lahay muhiimid muhiimid eed eed yaa micnaha kalena muhiimidda
muhiimadda sinlatiin ku qeyb galowga siyaasadda
muhiimid eedi eedi eedi miya micnaha micnaha kalena
may ata muhiimadda yeelatanti haweenka ama gabdhoyo ku qeyb galan siyaasadda horta maasinyin aamina iyo faadumo maasinyin fikirsho yadda wayaan laakiin wal badanoo maylerayus ana naftarkay inka gabbida fareen anta ka sheegaan reed hatiga dibaa hooban tulku moodooba neengata aniyo neengata madaanka lahaa walkala ma erin yogaanu dagaalma noo dhexeeya laakiin wali owal guraayanaha unasada ma ehan safadaan iyo guraaya nganta madila kooyni libeehangaan dawheen odaad yani wali lahaa horta toorta maska haysana gebro meylaraayus xaquuqa leyn maduun ha ku bilaawna baniaadamka markiisu dhaladaan magili bilaa markiyo lamaadiyo basa dhaladaan يعني مديحاس لكورايان إلا إيو تم إشان كديريان اسكو مدليو اسكو مدليو مديانا لها موغالك إيو ميلا راج موغالك شل بدلين همين تلا دايما موغالك مجل بلانك شلين لكن كروك أتكي مدي أو نقو تمشان مدي كوهوسي كان مجلك سيدي جبروها لين هذا لي أتي يري لي لكن هدي تمشان لكويو أريتن على مدى كلا لكويس أريتن على مدى كلا لكوي وشل بها هذا لي المركز gabroom hatale mayleraayusa xuquuqdaas soddona fadaana haddii soddonkiina nasi umugba walkalka darsada fadni todobaatana seeda fadni la mayleraayus walaay xaquuq lansi migilka eliya laha wallahi ni on walin aragay aran eednga abdaron aran eedn huan arageen sababta mayn lahaa may huntaan lahaa ilaahay dadka wada samey laakiin meelay shaa tabeatan ada konton ete anina boqol ahaa reed aniga konton anti hooradoo lamaad inaha ku fadheen masla qaybsada kor mako weelowaan mako akhisado hooradaan maylaraayis madi intaas langeebi lama meelo madi langeebi sad meelo madi langeebi lama meelo anila hal meelo leta hooradaas laakiin ma wadaerta hoorada jimaysdaan ilaahay maanin jimaynaysa lama adalahti era kor marka wali kala jaraya aamina soddonka oo isin hadda la qoondaylalay dad odayaal e ilaahay kheyr siya oo maylarahays soomaali oo dhan galanta ka hayaan dawladda oo geekata maylarahays dawladda soomaaliya lana laleeyba galanta ka haayaan oo maamulahayaan odayaalkaasa soddonka iyo dad kala dhayli iyo walkaaseelka dhiibi wal beesha caalamka laleeyay jamooyin iyo oyoona banaanta dhiirigeliyaana le walaasashayn horta soddonka aan horta markaa ku horjeedkaa una soddonka ba hanagsadaan dhamaysade
oo dhex galeen soddonkaasaytii odayaagna kusha markii soddonkaasaytii aqoon diyaayeen un xakmanlahayna uni un go-aan ku qaadashadaas qaybna noo kasii
marka iyadan mahadsanta soddonkaas aan wali aragay beesha caalamka iyo odayaalka iyo dada iska rahi saasa konta soddonka la kasheynay marka soddonkan gabroon qayliyo badatay halkan yooyu hoba filinka si ay una soddonka reedun gunagadaan gabro tumishan tumanhaysi yaraan siisa soddonka la intiirtan qodob waay qodobka kale wali waa ahaa mar walba wali araana arinyugaana samangna magili balaangeena war samanaang mayli araayusa dawladda dhanga magili balaan samanta kadunti oo soomaali ku dhisanayti dawladda dhang oo soomaali ku dhisanayti yo magili balaan samihiinle dawladdaas ka burburti oo geelkaa talan walba inshallah ahay li alla dawladdaas haysa anfaynayti lireeti dawladdaas ha garaways marka samihiin waa leer horta ma jaraan waxyaaba laku samihiina jaraan waxyaaba laka sharciyaana jaraan reer aad ogolaaw waxyaaba laga sharciy oo ilaahay sheenina ogolaaw haan aad goonin leetaan ogolaaw haan lakiilileyan ogolaaw haan laan ka kala goonin leeyan ogolaaw binaawayl dheray sadilaibow ulgor wayne madan mayl dheraysu walaan oo gabroon weydiyaano hata gabro iniyo siyaasad hagaan may muhiimadan led walba muhiimadan hale anasaan an aragaw gabro iniyo shaqaysadaan mayl dheray shaacidoo galaan barnaamijyadoo kala wadadaan horojo anasaasan aragay laakin siyaasad ini galaan wal muhiimadan an aragaay mile sababta mayo dhe gabar sadilay wala keeni markii iyo dhalata ilaa labaatan ku diras awsha saarinya mas-uuliyadda kuwalba mataabadaasaba awsha walbarashadiiye dhargarowshe kolkoliyowshe ariitay maasha allah usi hahay hoba atan labaatan deerta dhankoolka dareedan afartan ilaa ku deerasa lankiixtan lukfada kolkolisi iyo waajibaad iyo lukfada hobuse ariitas kaalantiye maylarahays halaayo walaata geedka maylarahays laskahay sababtiyo leyo soomaaliya burburti ولله بلانتيا ميل رايس شقيتي بلانتا ود بيدي ميل في بلانتي ورا فرن برشيو او يدروغان ان شقيهان وران غبدهين مسؤوليه جو غبن ليه ولا انا صدن كن سي ساسا كويتي كان سدحد burburka dalka bilaan ku dambeeyay ما بلانتي ميل رايس مكو دمبويتو بربر بلان مكو دمبويتو لكن ولي او يعني بربر كان مددي يغبرو دتي هيريدنا ولي اولادي وا انسلمين يوم دتي هيريداين دولت شينا مهيرنا mayleerahay saxartihiinna shaqeeyna ma hirin laakiin owlaada samata bixiyaan hirideen reediyeedee wali ka nagadeena dad oo mayleerahay kaalintiyo banaanka taallo waana kaalintiyoona maqarsanayn taas dood maku qabno madii afartan ilaa afartan ku deerasan ay haayarni wadaadshi ma aan heri marka ilaahay cimriga haaye iskugu gaabado koro afartan madiyo deerta weli ninka talagalay ariishi curadka ee inihatan galanta ka dhigta ila lixdan ku deeras ariikii haaye ama cimbad iyo meelugu ku ogaado ilaahay meeli deersi iyo horta dhulba mataabanee ama meyli erhays xaquuqa oo moqon kahe wala weydiye soddon ha isiyoy tumishan ha isiyoy warni waan horta barnaamijkan gordo waaye gabroogin wala argaha gabro eed lahan afoofi iniyo eeyin marka reed waana inkamahanagay sida fayl oyo meyli erhays haqa weydiisadaanan leyno indoodaha inkamahanagay waaya ifaada ma farta teega ay tahay ma ka darlay
erikana eeda mawduucan ku dharfe sax waaye horta
okay
cimrigii oo gabarta qaybiys sixty yaan qaybi labaatan inta lahan kasii labaatan inta laku qaadayo gabara agoonnimo ku dhalato ciyaal badan may aragaanahan wadooyinka laku qaado dada iskorsnimaha ka kori dada awn lahayna dada hantan lahayna dada n lahayna dad ka faala qaado nololiyo walaas dhan usuma fiirin tiidiya kala may fadayheen farin yar intaan gudbi gabro walayo codsadaayaan oyo hansuranyiin ma ewal oo nan kala leeyi ma e lankun ana caafimaadkii ma ka haysado megelka eh aqoontiis ma ka haysado shaqadiis ma ka haysado xuquuqdiis siyaasadeed ma ka haysado xuquuqdiis muwaadinna ma ka walba ma ka haysadaan أنا ما ينصرنها أنا أنت أنا قف بن آدم أها إن أرك ولي أنا لها هذا مكوتوغو جبرو صدق هاي سوي مركلي أنا ما عندهم كفضان يلا أنا وحي أنا أسكالي أنا والله إلهي نفاي إجلي مسكحها إسي قلبها إسي جرم يسترنها إسي والله هاي ريبا وكون مدام كوي أنت دلت عنين لها أدير واحد وأنت تشك ولا صار شك أنا هانكيجي هذا مكوفضو ما أنا كورصدو وكل يكون بهير كل يكون كوي أنا له ما إلا نحن جبرو دب نولو بني آدم اسم سين لهاتو إيو والنفسدو والعقل ليو مسكن ليو أنت أسيء قلابا هو أنت جيدي معها أنا يهم كو أقولينيو ما كأقوم سين نفترك با قوان ديك سيها كأريها سلو مبريتي ما قوان ديك نهيل كالصدو وقال كيف صدو يديس واهي هدي أو شاكلي إيه ميشا تكتو شاكل هدي ميشا تكتو waayahay dhegeystayaal weli barnaamijkii ee doodiya ka guda jarno oonan ku hadalahayna ee haweenka iyo ka qaybgalka siyaasada dalka gaar ahaan ee deegaanadan koonfur galbeed weybana ay kula qaybgalahayana aamine cabdikariin maxamed hogayaga dhalinyarada gobolka baay ee faadamo armiye cabdulaahi oo ku mid ah gabdho kanool baydhaba aadan macalin cabdiraxmaan shaati langasow guddoomiyaga dhalinyarada gobolka baay iyo saacadiya xasan ibraahim ooyana ku mid ah bilaanta kanool baydhaba asaabtaas iyo barnaamijka dooda iyo kula qayb galahayaan ee dhinaga farsamadana ee cabdinaasir oo idaacad warsan yar dhugunsadayaaalse tooseen ku dhugunsadaytan weli su-aalowgii dooda ayaa ka guda jarnay ee weyba agnagadayo dhinaga iyo aamana cabdikariin iyo su-aalasiya aamana ee waqtigan helaayana ama waqtigan helaayana bilaanta intii ku qayb galan siyaasadda iyo ona dhinagoo kuka xiriira qoyska
شكري ها وقتن هلايان وايو سينا دايكن شاقاي بواهن markii bilaansadii dhunba walaawe ka faylata ma eta horta meel aragsaase afar bilaa meel nisu koyta ama shan bilaa meel nisu koyti hoob iyo dhan wada sheekaysadayaan isdhiigayaan laakiin dham kuri meel nisu koyta ama sida kuri meel nisu koyti wada sheekaysadayaan isdhiigayaan that means lindhay inii bilaameytaa sayti waana awoodiyana lata ilaahay baa siiba iniya siyaasaddiina ku qayb qaadato idiina marnahan shaqayto waana idiina mas-uuliyadeeya qaada intaas dhan awoodaan la ka sameeyay korta
waayahay faadamo
waqtan helaase madililey siyaasadda may kumid ataa nololo wala ku wala ku jara kumid ataa ganacsiga kumid ataa walwalba oo shay nololo ka tacaluqa walbarashada caafimaadka walwalba jawaanibtaas dhan maadaama nololo kumid ay gabarta ma erkor waqtin helaase mise ma helaase ma erkor rabitaan sheekirinta lanka hoob isfado intuu siyaasad u qayb qaada laabud un hele hoob us nanka madaasay hami inay hayna may way ku yaab intu isku caajisa markan man arago wal oo nolol ku baxsan oo iyo walaagas dhan haytay haanasna ka darsada kortee la erko mae
waayahay shaatiyasiy shaati wayba sheegda intii haweenka xiligan iyo eed ee siyaasada aan ku aan ku dhex jaraan oosan areeryahayan marka waqta n helaayanayo oo dhinagona qoysku ka xiriira
waqti man helaayan way hoogsadahaylee haye
walay waqti man helayaan wala hoogsadaa nikin lahaa way waahaa untahta siyaasada ka jarta inta ilaahay dhaafay badbaadiyey dadaal badan oo mayl erahay solaa dadka migilhaaday bilaanhaaday lankood dadaalka ka badan ya jara lankoona ka yari ilaahayba mayl erahay dadka isla wada abuureeda wada dareerle meelanba karti gooni ee oo ilaahay siiyey oo usan gooni ee jarta marka madii yeedal ku reeb inta kale haan idoo dumaaw oya siyaasadaas hagalaaso idiyana ka dambeys waxyaabaha kaleed oo caqabadka nagado way waaye la hariiri korna odayga walay falaasi hata siyaasadda geeka soomaaliya ku jarta gibirta ini ooye ku dhisanta odayaalka isku dhisi korta gibir gibir ku tabti maa gibro kaleed ini odayna waqtitooba sahminima ah ku tabta idiina maylarash odaygana xilligaas lee janis leey waqtigaas lee janis gaba lila dowha koro wal sheego koro inta kale arrimaha dalkalanka shaqeyo ka mashquulsanay waqtigus jaaris helen xilligaas nagati yaan xilligaas fadaas ininka beesgaray gudaad iyo nafado xilligaas ini maylaraayus idin la dhagaalay arqas ogdaas waan adaga nagadaas khid madi meelo ko islaam qodob toolay nagadaas ini ariika idda la masuuliyadis birdama us masuuliyadis birdama ariiton jaanisi usijana si eritun masuuliyadtiitiis berdama yani masuuliyaddiis wala haytay ini eritun irdunkubanna oo roogda us masuuliyadii dhan wala gaado hayti maadaama markan usa fasaxi heliis waay heliyan lamadu heli markan fasaxi maaha ini hoo us ogolaada xilligaas iniya koyto okay waay waa dumka jaban laakiin lankiyadiidi waay ada todobsahmina mandareed anin intakin ife ulaadakinka dhajareedina ta dareerte war may ku ogolay dalkan shaqeeyahayna maunga koy kadibna may dhiye qoys burbur qoyska may ligsoo tahay markaan wali qabee qoyska iyo siyaasadda iyadan isku qabdaayan waana arankakungu inuu gudub dhan walba mu gudubu kor baalama ritaana iyo aamina iyo hata waylenayo haa way ku gudubu kor reeb madiyo galaan iyayoona kula sheegaysaan iyadan maxasanta waya isacadiyo si isacadiyo adina ee aragtida ka eedan ee dhinaga waqtigin anqaybiyowka qoyska iyo siyaasadda
eedeeda ma santa taas waa leeri lahay meelaha hadaleykiyo qofka binaadinkuusa leykirinka macnaha walib waa kartada iyo sidii aad walan qabsado korta iyo sidii aad macnaha shaqooyinka iyo wale siyaasada walan qabsado korta iyo sidii idac maamul fati maareyntii waliba taas adinka hirinta haddii baada qabsado korto meel lalahay soo sheegada hoola banaanka inaad qabsado korta cidiita macnaha ay sheegada walba ma taas walin aragay macnaha waloo nibsheenoo ma arago maantaas iseernay idamaasanta ee shaatiya dhini sheegnagada shaati jaraana ee saameyn dhinaga dhaqaalo i diinta marka iyo siyaasadda ku qeyb galaayaan bilaanta
saameyn oo dhiniga dhaqaalo iyo diinta
dhaqaalo iyo diinta yacni bilaamayta ini dhaqaalo an waayta dartiye ee markiyo ku qeyb galaayaan siyaasadda saameyn jartee dhinaga dhaqaalo iyo diinta
يعني سؤال ولا يفهمي ما إلى رئيس مديو سياسة دي قلان
سامين سامينك ولا ضايعنا ها دقالنا ما إلى رئيس سامينك ولا كورونا سام فهمي ولا رأي ها أطول إلى رأي بدوس قبشة ملايكوا أرسية أما هو يلا كوكا ذانا ها أرجني جرت gabro badan oo wal badan laga tuhmaayo akhlaaq badan laga tuhmaayo aadaab badan laga tuhmaayo wal badan laga tuhmaayo markay siyaasadda galeen yo wali la aragay walaay oo kara ee saarnaay meelo dhigreen marka dad badan oo mayla rahayo dhebasilo sidii isu maalintii ingale inka jarona jaraan laakiin una hata waylay fiiriyaane wali fayliyoba fayle meeliyo rogan walaayo hunga abaaran sa mayla rahayo lunka gudub walaya anindhin marka marwalbuna waana baniaadamka saasan suubsan yahaan fayle maku hadalaw marwalba waylala fiiriyay wala oo madaasuy saameyn sameey karo markaan wala erey haa waana walila aragay markii mayla rahayso gabro galaan siyaasadda inay la erey mayla rahayso bershow inay la erey lankii sidanas weelna baarlamaka jaro koro inay la erey oo kale angaadadaas kadib wali aragaas eriti oo shabigaleed adiya iska saasan oo eritu kale eh reed mayla rahayso adaata ka yaabas saameyn diinti ee sheenas marka wal aragay wali kala jirta dhaqaalaha magaalkii bilaanta sida ritaana bishaagdiyey aamina isku iq meerti isku iq meer haa runtiyow isku iq meer kid iq-ga shal eh iq-ga bilaanta automatic kale in shaqeeye kan magaalkana fikire bilaanta hata mayla rahaysa kan microphone ah hoobaad erte ma aago kayraaso fadaas laakiin magal inuu safeeriyo yaan baahday wali jartay marka dhaqaalahooba galantiyo hasla gala lamadii oo magili bilaan hoob dhaqaalo galantiyo hasla gala sax waaye bilaan badan oo seef garayso aaminaadi iyo waxyaabahaas wali leeray hata madii laku hadalow adduunyadan hata casrigan hata unu roogna bilaanta ka badan madii aaminaad leera dhaqaalo lindhiibdo walnada bilaanta ka badan magalka is aaminja iyo walaaj iyo yaraadii leeray dhaqaalo madii laku hadalow laakiin madii walkasabadow iyo bahalkii leerow bilaamayd wayl ku yaaba inay ku dhamaadaan milera shopping asxaab la damaashaad iyo barnaamijyo kale ini baa sidii ka dhamaad wal ku yaaba mustaqbal kala oo iyo wal wiin kala soo bidiyaan la hayna yasaas waa gudub dhaqaalagiina markaas meela khasaare ka nagar marka lamadiyooba kooyas laakiin meelerahaysu wada faylana jaraan meeluhuna ku abaaranina meeluhu sax waaye jarta arrintaas walaalo waana waayahay faadama armiye iyo si faadama jaraana saameyn dhinaca dhaqaalo iyo diinta markii isin siyaasadda ee ku qeyb galaasa
su-aal eedan faydo abaayoy saameyn ku yaaba saameynta dhanka fayda intan iidan dhanka intan iidan sidaa dal abaarayba may dheereehin gibro madii siyaasada galaan oo kale dhaqan xumi sheenayaan muishi dhaqaalaha dhinishe markila ku hadala dhaqaala ma ilaalii koraan siduu caqlisho automatically in shaqeeyay walididayba wal oo una ogaynu hadda hoob habiireen muishinin sidii la ogiib magalkii bilaanta maskaxdiyo toow hoob aad gabartun geedka magaaga aad warsatay magaaga sheekin sheegas adii kuna warsa makin sheega magaashay dadka caafimaadka waa ku hadalahay dad kale ma sheegahay taas meelan ku gudbaana tan kale saamaynta diinta iyo dhaqaalaha hoob la er an horta may aaminsanaa qofka qof kale ma xisaabii karo anna ada maxayd ka xisaabii karo adin ma xisaabii karto nanka intus wanaagsanaada intus xumaada wal us quseeya usu quseeyaan usu go-aamad yeelee macnaha ana makiile xisaabta makii kale xisaabta ma korehan walaa anaada noo dhexeey anaada may noo dhexeey geeka hoobaada mas-uuliyadkiin dhiibada intaad mas-uuliyaddaadka silfada ayahan kubata ahaana sa anaada noo dhexeey hoobaada hamiinkii sagaasaa dareerasa mise aada akhlaaqdaan faylhayna ana makii kale xisaabta ma kortaa say waayo adiga adigaa xuriyadaada iskale so taas waa midaas tan kale oo oo hobleer dhaqaalaga ana mayba baa lahaa gabro sida la sheegowba hobleer inta badan magaalka awoodiyo gacantan ka jarta sida laogib nanka awoodo galantis ka jarto inta badan dhaqaalaha gacantis ka jare magaalka bilaanta dhimisha dhanka seeway ku horeey oo dhaqaale ahaan meel ku yaaba inta magaalka la tartamo korno inkastoo inta lagu gudub rajeeyaan wada muddooyinka dareera maybaba ku eraanahan gabro mae intii oo ananankal wal isubi ma in xisaabi kor fiiriya baayo qof baa siyaasada gelaayo maybaha sheega walaha qaribal ku yaa ama walaha laay lankana xukumi kortay ma xukumi korto nanka si hub is wanaagsanaadona lankala madashii wal kasii kortay ma kasii korto nankasta mustawishii iyo caqlishii iyo mas-uuliyadiis yala kala xisaabtamay tidii kalena maybaba eedin jeelnaha wakta oo wax ku gudubni intii oo lanka sida unug yarhaana in la xisaabtama maxaad xijaab u xiran weyday iyo may sidan weelo wayta inan kun adaa walba makuu quseeyaan hoobaadan dhiibata mobilkun geeka intuu safaylahan kubaha shaqadeedan ku dirsatay iyo isin ku dhexeeyaan ma ee intaada fiirida kabooshay usiirinye iyo karshay usiirinye
aman cabdikariin adin may ka dar lahayd
may ka dar sifade ana aqabad kulkula maayaan yes sifaama sheegdo shay walba markaaseetii la bilaabo jaalan jilaan mahaadow saameynta ha saameyn winga kaleeyin saameynta kaleeyin ma esta gabartu marta mar dhaqaalaha duwan ku hadalna qofta ini may fadaasi hatartanta siyaasadda ku qayb qaadata walwalba ha samaysta may inta badan ciilay dhaqaalihii heshe inta badanna mayba odayaashii eraayana dhaqaale sheeng hoobada kursi hibil aad hel fadaas hoobada dhaqaalo inhaynana may dharay qof hibil la siiye aqabada inasiitiyo ku haysata bilaanta tan kale diinta horta diintaana waa addiinu nasiixa waa diinta way nan walba nanba kitaab shay nacam nacama aan kataalati oo abanjaakalo ah nankasta oo infasirdahay diintaana walwalba bayaanka dhigti bilaamaydta wala markaaseed waajibaadkiiyo saaran xuquuqdiiyo saaranta cadda qofka rageana wala markaaseed uslubka fadahayna caddiin ma diinta halqabsi lahaan ka dhigay maydhalaya diinta ma ogolo diinta sama erna diintaana wal iyo xaarantana weelina jaraan wal iyo binaytana jaraan diinta ay marwalba horta laaka gabanay tanglamaad may dheere inta badan bilaantooba siyaasada hagalaan isqaawiyaayaan horta qof walba ilaahay iimaankasta waa angeliye qof marki walba iimaanshay daciif haay soomaali may kamaamahdaase wadan hoo badaseeto markaaseyti iloolaan lageeyo inaadin ila istirto maylan eray wadankaaseytii wadameeda seyti oo horumareen oo faasiknimada ku socoto markada seeta in yar oo ilaahay iimaansi keliya isra isxakameeyeysa intiyo kale may fadaan in cultureka meelo ku daree ku qayb qaada iyo inferior as freedom ahaan nololo markaas state oo ku jiraan iyo ku base gareeyaan yaa inta badan fiiriyaan laakiin siyaasadii aynan inka gabinay una inana ernay bilaanta isqaabiyaayaan bilaanta hobol la siiyey idooshoo ku tabaayaan hartiyaalkiyaa isku furaayaan hartiyaalkiyaa ka afnagaayaan yes bilaan walbarati may dharay bulsho walbarati qofka biniaadanka markii wal baradana adin xuquuqdaada lata ogaade usiin xuquuqda us dadkileya usiin is ogaade qofka biniaadamnimadiisba qofka marka wal barada leeb ogaade korba medalkiina bilaantiya ka afnagaaso adin haana xaq in lata adin haana sa xaq in lata adin kriteeriyadan gudubtay anin kriteeriyadan maha gudubow yacni meeli hoob markaas decision makinba meeliyaal wal iska xadgudubow kaleet ma jaraayaan yoona aanata hal qabsanin karikaayaan namiya oo aan mayba codsada lahaaye ini oo dad markii horeba daciif haayay oo diinta meelyar kurteeganay oo isqaabiyeen badoo dhan malaayiko ursiye ereyshaata badoo dhan hoob oo qofku ha ku fasaqaaw in dadku dhan laka beesgaray ma eh marka qofkuna shaqsi ahaantiis un fiiridoeda dharka usbadada iyo keekaba malaayin aragaas juga yirayiin adduunyo dhan fiirirayiin wala markaasayt qofka hadaf shay aya marwalba la fiiriya qofka maskaxdiis inaad ku hadalan way ku feeleeyey qofka markaasayt ini ada markaasayd ada caburido amaskaad walyaabo suumay aan dhahayna sameeyeen erto walaasna way ku feelay discriminationka haynoo dhaafo inma baahnaa non discrimination waayahay sacdi xasan sacdi haweenka ama hanraabta markiiyo siyaasad galaayan la kulamaayana wal aqabade
eed iyada maasanta la kulamaaya laweli bilaanta siyaasada madigalaas magalka ba eed iyo darta culeysanka inta bilaameed weliba waa eed iyada micnaha culeysanka naqadaas caqabadka naqadaas caqabadaasha weliba kumid yihiin micnaha sheegada meelo badan oo la maro micnaha iyaal badan ma jirta ما يأود دسبم هايتو لكن من راس إن شيء هذا هوب إسكديتو معناه إن شيء بلامه ولا بالقيامة بلامه خارج شيء ولا شيء هوب إسكفير أنت ولا بوا إن شيء هذا ميلو مرازة ميلو ولا بوا دقيق جيب كان ليبوا حديب أديب معنا اسمه فروق كرتا أو إلا إيه كوي ميل الفضاس الدير الإسرتا ولا بوا الدير كرتا تاسع إنسانا
shaati bilaanta la kulmayana xiligan siyaasadda markii oo galaan walaqabadeen muddo galaayaan galan fadaayaan maha amayo ka biiran fadaayaan ka biiran fadaayaan haa aqbado badan horyaal intan do anaa inta ka sheegahay ihaano kaleed aan insheegna hortii horyaalan marka aqbadoo joona weli ku kow ahaa haa si yooba ku hadaleeno qof joogka galadeen dhaqaalaga kow ah ilan way aranaa magilka dhaqaala isu maroojisidee aran meelina way ahaa dhaqaalada aabiyaraado intii langi cod yeeli ku deerow dhaqaalaan mudareeras weli kala jartee aqabadoojo nagadaayana oo hataa koytay laka xisaabta mahaaye eriito maylerhaabis beeliya ku dhalati iyo beeliya ku gursati hasa dooda ku teegan wayska haysad eriitan lanka dadkaasagaba maylerhaabis una intee kursigan la jeeye maylerhaabis doogo kale aqabadya ka koyasu aqabad kala jarta oo maylerhaabis iyo qobadaas horta madii ariitan wala fada erta ariika madii wala fada erra najaraali ariika wala fada er ariitan wala fada erti lamaadi hoola sabrarka markii bu guux oo wali kooyay ha bu guux beelada kooye beelo wali ku yaaba in lata lama kurs beelo wali ku yaaba in lama kurs lata marka beelo wali ku yaaba in lama kurs lata lamadi kurs inin lamaadiyoba megilhaka gudubangaa iyo idan danees beela laakiin kuraasti koona gabrala kukufade koona megilal kufade haddii la era ka adkaadaas aqabad kale kanagadaas eritiyo walfadaas daneeyaas iyo hatan aqabad wali kanagadaas ini kursigii meylaraas beele bilayn una kursigaana lama leyo lamadaanana meylaraas megilal jiyey reed meelina aqabad kale aqabado badan iyo horyaalan oo haan aan hadda sheegahay iyo haanoo kale kusii badan oo weliba bersho lanka sheego korna media iyahaana kaledooba halkii ah oo iyo hortiya yaalana jaran marka laanki ilaahay walan calafona sidiis dhammana qof walba dareero irsaagdis qoranta laakiin ad wayli koofadayha dadaalka iyo kajajaroobka walayl koofaday hoob irsaagdiha qorantana wayba waakay hodho hodho hoob waytona wayli leeyaha aqabadoogaas dartiyo on wayti walana man qoranayniya marka iyadan maasintii amna abdikarin walaqabad oo isinla kulmaasana jara markii siyaasada fadaasan intii isinka birtan ha aqabado aan la kulamaano mid ka mid ah sida shaatiba ha sheegaya horta tan koreyta qabiil waaye qofka may fiiriyo walqabad shay may fiiriyo walo ismarkaasayti ishaqabadii ama iskale shaqsiga is eey may fiiriyo inta badan inta badan meelka beesaree qabiil tan kaleedna haddana qabiiladana inta badan qabiilo qaara may bajaraan eraayaan qoftaan tusaale camal nin oo may qabee qabiil akis ee iyana may waaye qabiil waay waaye n haddii inkiis un xilsiina hadhow dembe mayba insheeg ada saboodgareeyase qabiil waay waay oo ansiyaan markaan xilsa inta badan saasaka bis gareeyaan tan kaleed aqawado kaleed iyo kulkulmaayo mayba ataa sida dhaqaalaha hegshe hoob oo sida shaata sheegayaa ilaa iyo one man one vote laku diirow dhaqaaladaasi andareera hoobus eli unin hadduu laku bilaabo mayba bilaantaka wacyigilaani horta markuna bilaahan ena migalman oo dhaqaalo badan laakiin keliya walo isnoo ka dhaqaalo badadiy hadda may ata contributionkaana una dahabkaano gadaana guriyaag un lena angad gadaana anshaqeeyana unoo nyaayada gadaan unoo caanada gadaan una oo baradhada suuqada fadhiina dharka wareejaan bacaalaga yaa beesidii markaasayd una helnoon isika kabaan isika hormariisiyaan isku heerreyka deeri fadii isu iswaleyka qobsada fadii markii hadhow dambe oo siyaasadii hegshada hanganadada koodeed wal qobsa ama heer deeraad is irtoon aqabada keenaada isiba hakoor surun makilayaa maya hadda ma ee adahaan lay haysato adahaan ana inka dar adahaan inta kabi inta kadaaba kadaa yana bilaan waaye iyada ambeer jiracsanto ma is iraasa ee kakab laakiin hadda kudib mayba kawacyigelidoon la bilaanto haddii ay dheegahayaan unina hadda wala laku bilaabo kunkaana maka kabaana megel uni dhuradaana uni contributionkaana isku jeesaan unoo bilaan ina geeka walnoo dhaqaalo badan adduunkan murooga laakiin megal keliya walnoo ka dhaqaalo badaday uni kabaani hoobo ilaa iyo dhaqaalo ilaa iyo wamaawanbood laku diiro dhaqaalo leebo laku shalbaho unin dhaqaalaana lakooyan un dhaqaalo lakooyo korna karti lena walwalba lena laakiin aqoonsi aqoonsi xitaa manku baahanayni iyo only tixgelin besa iska lena unin bani aadam ana inin walqabsada korna unin xaq kalena besna aqoonsadeen intiyaa laku waasiniyey maha unina hoob markaaseyti iyo nin aqoonsanayna ma aqoonsanin laakiin may xaq in lenaa isboqol ilaahay ka dhiki unina qonton ilaahayna dhiki hoob afar kursi beelaseyti lata lama kumid a hoob iyo laqaa lasii amsada kumid ayo lasii hal kumid ayo ni bilaan hellow xagan lata taas iyadan mahadsanta waayahay faadama armay isla su-aalas
ها caqabado jaran caqabado owne haban suuraysada korna jaran iyadan badan dhaqaale jara dhanka diinta oo mar walba laha kor surmo jarta diinta markii la yara diinta iyo sin surunta ma ma ka caqabado si oo ninka dhikaayan yaa caqabada sheenasa lanka magaalka ee suus aaminsanyi iyo rabitaanka kiisheey usmey inta badan jeeriyahan gabarta inta gacanta ka haay awoodis ka dareerta ma baha korta ma kooyo korta era hoobiye me suus an era macnaha yama era korta aniga ma sugal niyow danaysoy danaysaday sababtaas inin dhiina meel us hanga galoo jarto diinta ku mid eh oo us qaldan ninka sheego diinta ku mid eh dhaqaalaha ku mid eh may ku mid ahaa bulshada dhaqanshe oo mar walba gabirta soo hooseyn aragaayaan may ku mid ahaa gabro horta dhibaatooyinkiiyo haysadan oo ko horeyo haysadan baba ku mid ee intii walbarasha ninka ogolayn intii kan ninka ogolayn intii xuriid ninka ogolayn intii hadalleynta ninka ogolayn ina kasta ku haysata laakiin may baba nasiib faylahaan ah gabro inti dad eedan adag een oo arkarti leh oo indha furan oo keliya mayn baahanayna bushar inti lasii warniyay sida ma ahan sida weelo kortehan intaas hoob iyo isku dhex helaan lankaa xataa minku baahan iyo dhati hoob intaas isku helaan way ku gudub kor
shaatiya dhinisheegnagada ee baarlamaanka ee ka badan yinaa bilaanta qoonda ahaan markii lan fiirin
haa haya tiro rasmi ah hatuma ku sheego karo laakiin tiro fayla ka jarta marka tiro fayla ka jarta markii ana lahaa yacni baarlamaanka koonfur galbeed horta bilaab ahay baarlamaankii ka wadahay kaas baarlamaankii lamaad kan hatalay maylerhay sulinjeedu hobilaahi dadeersi baarlamankaas kood oo koowhaya ciidanka jareen marka dhatan hadayoona ma fadhiine walay sheegeena kan lamaad wali nagala doormuush laakiin kan lamaad kan koowaad bilaanti lanka talagalay ka jarti saana qabo ani ilaato
waayahay wayba siiyaya ee sacdii sacdii ee baarlamaanka ee kabadanyina bilaantay qoonda ahaan
qoonda ahaan waa laga jaran ana maqashii laakiin walaalaashale eray inaanan ka badanayna aaminsan midaas
baarlamaanka koonfur galbeed mase federaalka baarlamaanka ee koonfur galbeed n walow horta dowlad goboleed ata maka badan mana ka yara waayo dowlad goboleedyal kale ma dilan fiiri inta badan kuku badan no unus hadilan fiiri laakiin haddii markii qoondada boqolkiiba soddon un kalena siyaasadda mmasidii la fadaayo man helahayna baarlamaanka maka badan weli wala dhamaan
waayay faadamaya mika darlaaytadeen dhinaca baarlamaanka oo ee bilaanta ee qoonda ahaan haysataana meelina fadayn
een qoondada horta inta badan walmagal dejiyo sida go-aamada badan oo oo siyaasadda inoo labo iyo indejiyayaan yaan eta ilaa iyo haddii intii ogolaadeen oo laku farmaroojiyey haysana laakiin meel la fadaa wili meedersan
su-aalo kaleeta bilaanta ee go-aan qaadowka ee kaleyina xafiisyada dowladda
go-aan qaadasho markii la ero maybaba jarana arrimo oo bulshadan ogayna madii oo gabirto habato mas-uulka weelo xafiis dowladeed seeta ama xarumo go-aan qaadashada seeta maybaa la sheegay intii magaalkiyo walba unku ogeysiyaan gabro ol oo hoos ah shirar ilbaawo un laaban gabruha unku qaybgalo korna siyaasado dalkalinku arimiyo inta jaraan mayba miilo ku cadaadase oo lahaku sheegahayahan intii gabro saamimi inka lahayna oo liinku qaybgeliyaan go-aamada
aya
go-aan qaadashada sida xafiisyada gabro makale kaalan xafiisyada lama siyaasada dhanba kaalan makale marka hore gabirto tan oo ariika dhala iyow tan oo in sheeg ada go-aanka wadanka markaasiyati laka dhaqala fadaha laha dajaa dadka markaasiyati dhalay dhadhala iyo dadka diranta fidiyaha iyo gabirta diranta fidiyaas raashina karyaas shaahiya karyaas kaalmiyo kujee sidaas n go-aanka markaasiyati meelasiyati laka deerahayo kaalin makale siyaasad dheer oo dhan markay ku tabta qoyska gudaashayba kaalin makale tusaale camal ariisha ama iskale ariisha iyo igaar kale idahaas galaayaan ama subaha nagidaas ama wala laha dile ama ila laha ride ama kadaa wa kadaa marka weankooya geeg maydhalaya idi hebelowa shirajaro hebelay darinhafidiya dhalay darinhafidiyaas wala laha kariye adduunyo dhan hadiyaagaas walba odayaal ee insukooya go-aanka sayti qoftimaha ku qayb geliyo maxaan unagina iyo dhali oo meelo markaasiid go-aanka lagu gudeerahay ilina unag ililaha kubujeyna maamo kala dhali saas ita lamadii maamo inta la sheena hata qeyb may ku guliyow dhibaatada horta inkawiin bay ideeba ka haysataba mayda layaha aad banaanka nooseel shira haysana banaanka sida ka seedasa odayaalka iyo wala dhatiyo heeheliyaayaan beesiha qaadadaayaan beesidoo kala dhawadaayaan hita hoo halahan baa ku bahay cunugiika ama iskaleed ma eeliyas haan lagu sheenay hoo hata ma erow beesidii qaadaan adduunyayo markuu dembi lahaa meelimela ariso way dhamaayeen arantiyadhaley bs iyo oo wiliba oo yastaan iyo wiliba daciifnimo la muujiyo n sidoo kale baarlamaanka maskale dastuurka hataa go-aan qaadashada dalka makala qeyb may fadaane uni lahaa ka kordhiyo horta haweenkiini oo go-aan qaadashada mar walba qeybiin ku ahaadaan nankanka hore fikirshilankooyo haye hebelay meel la suubiyo koro bilaan waa laha aruuriye tusaalahan markii oo markaasiyta walbedelan fadaayaan meelo unka wiinha ku ogolaayaan may ataa haweenka wayna sheene waa kuuse seen argaasan dawladda sahadi la sameyseen argaasan fikirka inka badan boqolkiiba sagaali sagaal dhibic sagaal haweenkaa ku baxee markii fikirka inka faaliyo ku qaadadan hadhow dembe marka decisionkanka dembe la deerowna mee ku qayb geliyow walaayo may argaase wayn saxii way ka dhaqamahay sidee la eray haananta ku hore baxeen marka waayahay shaati guddoomiye dhalinyarada gobolka baayata ee dhalinyaradana bilaanka jarta ee qaar xilo lahaayeen saa sheegdi ee markii sharlatin ku qayb geliyaasana
haa Aya.
an way lahaa horta wala shal gaadan erinyogaana idan ma siin horta fikirshonka maa nage gabri yar yar oo ubaxa ee hataa bahay yow fikirshortanka maa nage laakiin meelo ana doojo ku dareemahay way waa waxyaaba iska dhex jaro jaran oo isdhex isdhex dabaaladahay markii aad hadalaasa hadalka koo diiniya ka ka beesgaraysame koona maadiya ka- ka beesgaraysame kan maadiga ka beesgaraysmo walay taas ka sheeg laakiin kan diiniga ka beesgaraysmo haddii aad fuqata hataa dembilkin qorko tusaalaha ta mayler hashbilaanta siyaasadda go-aan qaadashadii qeyba ku iinaya leeri aritaana walax kala faaqday mayler hayus idda tan idda e may tan idda e magilka mas-uuliyadda lebalka eri waraanbalka sheegi laakiin taasoy wal aniyada ka helinay heerjajabow tan oo siyaasadda ku qeyb qaadada korne ka helii korne kawal hadal korne heerjajabow taas heer hoosaadu wal oo soomaalida na shisheennatay fikirna shanil ka heliyu laakiin kan maaba ka heliyaan fikirna ka heliyoba meebo way waaha go-aanka idaasoy iyo hogaamintiye walaay dhibshe ee walaaje kulli walmay kala taladood howla kala taladoon wal kiin sheegow arrintan arrintan ajarta lake howleeyo laakiin wal oo kaalin ha ku fadhiisiyo ariiti boosan erna wal dareero malele eroo managalaas tan siyaasadda waan anaga oo maadigeeda ku qayb qaadan lahaayeen siyaasadda go-aan qaadashadii oo ka jaran sababta mayo weli kale erinyogan dooshu ku mid haayay bilaanto oo yacni madi siyaasadda galan dharsho iyo walaaji sinagadaan diinto sikunagadaas madi un erni wali reena muuqaal shan fiiri doo qalbaj ee fiiriya yareen ana qalbaj maab warmo mishee kor waliyata laakiin wal walba walaad cabiraas muuqaal kale cabre shuli aan hobo horkoyta si libis inta bis ku sheekiyey laakiin mailer hayusu aaminsinta ilaahay qof aase kiil eta salaatu gudaase may daari shaqadaas dhan shaqadaymeen walaan shuquulka lahamay laakiin may lacbirade handhoogay wala yarena gabrogan hata wala cabireenaha gabro madii siyaasadii oo ka jaraan madii go-aan laga aada lafado meeloo la galaayo mailer hayusu kala nagdaan maku qeyb qaadaan walaagaas una maaragna maku wargabna wal una sheego korna mee laakiin wali sheegane una oo xaqiiqan sheegane ini wasiiri leyin wasiiri gabdhe ini jaran shin ila garaasan alina garaas shugrihan wasiiri gabdhe jara xildhibaane jara madii wasiirada taladaayan wasiiradaas fadhiyan kulley wasiiradaas intii banaanka langooti bilaanay tinisi banaanka ngooto ngoodo tala intan ka gooyaha ha maana ku wargabaasan in le roon makaano xildhibaane jaran madii xildhibaanada shiraayan yoon fadhiyan le gabro oo dhalinyarada ka jara madi una shirarka qaadaan way isla fadhida amna tan meel iraasu hay aadan ma suubiyaanan go-aanadii waxa ku bahayaan markii ma suubiyaan la daskaraha soo anu waykii shalbi diini ma dadkii shalbi tan taladiyo baqaadaanaba sa amana sheegdi walba waa fikir nasyan ilayo waba amana fikir faylishanta sax yanfaan fikir fayl hoba sharkii ka anfaa war kale liyahan ilaybuwa ma ahe lamaada fikir qaab durna dhadhexaadana sakoyan saasa waa fuliyaan marka wali lahaa ana ku qeyb qaadahayaan siyaasadda meelii ka jiraan waayahay su-aalanka dambeyta barnaamijkana kureeda gabagabay doona ee shaata adikii bilaabatanka dambeyta haweenka siyaasada may la fadaasaa mustaqbalka
tan dadkala maa kamaraysido dadkala maa kamaraysido inaan- shukri tan dadkala maa kamaraysido waayahay aamani ku hay bilaaba aamin mustaqbalka may fadaasaa een mustaqbalka may fadaane in lagu gudubo horta een dhaqaalo haya dhaqaalo waleero in lagu gudubo ee tangalamaad mustaqbalka may fadaane in qoondada haweenka dad mayli boqolkiiba soddonka iyo kiliyan boqolkiiba konton ama boqolkiiba toddobaatan inuu deerto een saas oo kale may fadaane mustaqbalka in la helo haween oo midaysano iska hiran Ee, saas oo kale may filaana in la helo rago hadda leeyihin haweenka siyaasadda maku qeyb qaadada koran haweenka cariirana yahayn haweenka leeyihin ragan olaleeyow ina una helno haweenka ini iyo kaalwiinka lata wadanka inuna aqoonsado wada helo Ee, inina aqoonsadaan inuna ina horta dadka wadanka lafdhabarta bulshada inuna ina inuna aqoonsadaan dadka wadanka ka dhisan yihiin inuna ina inuna aqoonsadaan kan wala dilaha inu una dhalnay kan walaha horumaryaha una dhalnay kan jaarada gudaha una dhalnay kan oo in sheeg ada madaxweynaga una dhalnay na aqoonsadaan horta waluna ina inay aqoonsadaan mustaqbalka idan hay maasanta sacdi adin may ka darlayn
بسم الله ولا يرى لا يعني ما يرى شيء شيء ولا يرى لا يعني هاي ساقون سنة لما دلنا waayahay haya faclan
een mustaqbalka manin diyaarsanaa yoolal aada u weyn oo intuuna deerna fadaan mustaqbalkan ka dhow may fadaane haanba oo walaa caqabado an ku weyn un haysto meeta bulshada si un fikiraaya oo dhanka haweenkii un ku fikiraaya may fadaanaheen fikir sax eh oo saliim eh oo gabartana linka dulmiyaaniyeen walanka dulmiyaan inta bulshada dhajeyno ka faafina may fadaanahan intii oo gabarta lin araga intee noolo oo walwalba oo lan bini aadin ee nool suu bii koryaan suu bii korto هانا سيمي بواهن ولا أني كهوري ونفضان انتي ونهلنا ما فضاني مستقبل كهدريرة انتي لين كدودنا قبر إيه نولا ما نولا إيه سياسة كقيب جلاسة مقيب جلاسة قوندل سياي ما سيايو انتي أو على سؤال قادنا فضان قبره
waaya أنا مدرب هتاك درسده maya habkaan in koob
هتاك درسده وأنا هكوبة أنا مستقبل كمركا ولي لتا مستقبل كورتا هدي اللي إرى بلانتي بلشيدة كميدة تورتا مجلكي بلانتا dadka dhan mustaqbal siyaasadeed la leeyahay mustaqbalka siyaasadeed weli nagaday ini yani oday iyo landad xulow iyo walaaslo ku bahool la gala one man wadbood ama hayna lamba odyey la deero marka haddii lamba odyey la deero gabrogan geegsan hadalaayaan markaasuu santuu joontay banaanka ha dhikiyeenna ha ololaytiyo wal fadaasa fikrisha dadka ha ku gadda iyo santuu joontii banaankaas afradoodka la dhiko lankiya fadown codaya markaas sidaati geegka ilham cumar may la raayso maraykanka lunku codaya oo kale walina gadaasa santuuga banaankaas la dhike markaas way waaha lanki adag lanki adag ka fadow kiin codaya kii adag kiin fadaanan isuba kiin fadaan mustaqbalka inisaas la deere aragayaan bilaahay may la raayso na deertii iska fikirayna waayahay eedaan mahadsantiin dhugunsadayaal ee guud ahaan way bantaha ka gebagabeeyey barnaamijkii dooda haytii ee unanku ka hadalaanay haweenkii ka qaybgalka siyaasadda dalka ee barnaamijka wayba ayay kula qayb galay oo martiinka hayan aamna cabdigariin maxamed hogayaga dhalinyarada gobolka baay faadama armiye cabdulaahi gabdho baydhabyo ku midata saas oo kale aadan macalin cabdiraxmaan ee shaati lankaase guddoomiyaga dhalinyarada gobolka baay ciise cadiye xasan ibraahim ee barnaamijka lamida dhugunsadayaal antireedanku kulumaana haddii ilaahay waraale ku nagad way basiin ku tabaane sidaa iyo nabadgelyo